galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
waa galabnimo arbaca bisha julayna waa lix iyo labaatan sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinka daadiyin doona falastiin axmed iimaan iyo weliba aniga ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida dagaal ka dhacay deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose
dagaalka wuxuu ka dhacay inta u dhaxaysa degmada badhaadhe iyo seerka kulbiyow ilaa caanoole dagaalku halkaasu ka socdaa dagaalku wuxuu udhaxeeyaa kooxdan ballaagada ah ee ganacsi diineedka ah iyo waxay udhexaysaa ciidamada jubbaland iyo kuwa midowda afrika ee kenya cadowgu waan caydhinay
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha gafuurtaagga qabiilkiyo iyadoo isgubaysiyo geela qaadaha joogtee inay kuu garban yeesho oo geetiyaan xariggaaga marna taa garan mayso shir looga hadlayo isu gudbinta lacagaha sharci darrada ah iyo doorka ay ku leeyihiin argagixisada oo ka dhacay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacaddaydan galabnimo ku dhegaysan doontaan balse marka hore warkii dunida
wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegay in moscow ay aar gudan doonto si ay uga jawaabto cunaqabataynta cusub ee maraykanka uu saaray sababo la xiriira faragelintii ay ku samaysay doorashadii madaxweyne ee dalkan maraykanka aqalka wakiilada maraykanka ayaa talaadadii ansixiyey sharci ballaarinaya awoodda kongareska ay u leeyihiin inay faragelin ku sameeyaan haddii madaxweyne trump uu isku dayo inuu cunaqabataynta ka khafiifiyo ruushka sida ay kusoo warantay warbaahinta ruushka reyabkof ayaa ka digay in cunaqabataynada cusub ay meesha ka saari doonaan fursad kasta oo xiriirka moscow iyo washington uu kusoo wanaagsanaan lahaa waxa uu sidoo kale sheegay in ruushka ay goor sii horreysay uga digeen madaxweyne trump inay ka jawaabi doonaan haddii aqalka wakiilada maraykanka ay ansixiyaan sharcigan cusub sharcigan cusub oo ay hadda ansixiyeen aqalka wakiilada iyo kan sanadka labaduba ayaa dhaqan geli doona marka uu saxiixo madaxweyne trump
saacadoon kadib markii aqalka sanadka ee hogaamiye xisbiga jamhuuriga ee waddankan maraykanku ay u codeeyeen bilowga dooda meesha lagaga saaraya xeerkii hore qalinka uu ugu duugay madaxweynihii hore ee waddankan maraykanka barack obama ayaa xubnaha aqalku ay dib u celiyeen sharci dhammaystiran oo arrintan meesha lagu soo afmeerayo sharci dejiyayaasha ayaa habeennimadii salaasadii ugu kala codeeyey saddex iyo afartan iyo toddobiyo konton xeerkan iyaga oo ka shidaal qaadanaya qabyo qoraal uu waday hogaamiye aqlabiyadda sanadka mit mcconnell taasi oo dhammaatay islamarkaana in la ballaadhiyo xeerkan caafimaadka barnaamijkan caymiska caafimaadka ayaa siin doona dadka saboolka ee maraykanka ah caymis islamarkaana goynaya kab si loogu caawiyo dadka uu dhaqaalahoodu hooseeyo si ay u helaan qorsho caafimaad oo caymisa sidoo kalena meesha lagaga saarayo ganaax ka dhan ah amaba ganaax dhanka cashuurta ah oo dadka aan haysan caymiska caafimaadka si loogu taageero
xogaga mucaaradka venezuela ayaa bilaabay laba maalmood oo shaqo joojin qaran ah taasoo ay uga dan leeyihiin inay cadaadis ku saaraan madaxweynaha dalkaasi nicolas maduro si uu u joojiyo aftida dhowaan loo qaadi doono guddi sare oo ka howlgala arrimaha dastuurka shaqo joojintani waxay ku dhammaan doontaa isku soo bax la filayo inuu maalinta arbacada ka dhaco caasimada dalkaasi ee karakas taasoo ah tallaabadii ugu dambeysay ee la doonaya in lagu hakiyo aftida dalkaasi ka dhacaysa maalinta axadda ee ku beegan soddonka bisha julaay madaxweynaha ayaa sheegay in guddida dib u eegista dastuurka ee la soo jeediyey in loogu baahan yahay inay dib u soo celiyaan kala dambeyntii dalka venezuela
george bell oo ah nin australiyaana kana mid ah xubnaha ugu sarreeya islamarkaana ah la taliya aada ugu dhow bob francis ayaa markii ugu horreysay ka soo baxay maxkamadda ku taalla dalka australia iyadoo uu ku eedeysan yahay gaboodfal ka dhana jinsiga ninkan oo da-diisu ay tahay toddobaatan iyo lix jir ayaan waxba ka odhanin arrintan markii la keenay xarunta maxkamadda oo ku taalla magaalada melbourne taasi oo diiradda lagu saarayay hannaanka sharciyadda waxaa lagu soo ogay gaboodfallo jinsi ah oo hore qaarkood a u dhaceen dhowr sannadood ka hor cardinal bill oo ah madaxii maaliyadda ee vaticanka tan iyo sannadkii laba kun iyo afar iyo tobankii ayaa noqonaya sarkaalka ugu sarreeyey ee kiniisadda roman katholiga ee eedaha u eedaha noocana waajahaya kadib tobannaan sannadood oo fadeexada dhinaca jinsiga
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington ciidamada jubbaland oo taageero ka helaya ciidamada amisom ayaa howlgallo militari oo ka dhana kooxda al-shabaab maalmihii u dambeeyey waxay ka wadeen qaybo ka mida jubbaland ibraahim xasan daandure ayaa wararkii ugu dambeeyey wuxuu ka wareystay taliyaha ciidamada degmada kulbiyow maxamed cabdi qabaan looban dagaalka wuxuu ka dhacay inta u dhexaysa degmada badhaadhe iyo seerka kulbiyow ilaa caanoole dagaalku halkaasu ka socdaa yaa dagaalamaya oo dagaalku u dhexeeya dagaalku wuxuu udhexeeyaa kooxdan fallaagada ah ee ganacsi diineedka ah iyo waxay udhexeysaa ciidamada jubbaland iyo kuwa midowda africa ee kenya cadowga waan caydhinay waxaan ka caydhinay cadowga goobo badan baan ka caydhinay meelaha ka ceeliseen xaggee ka mid a waxaan ka caydhinay degmada badhadhe caanoole wadajir santaro dhalaayad aagaasoo dhan baan ka caydhinay cadowga aan ka sifayn rabnaa iyadoo la isu furayo ilaa biroole iyo buulaxaaji iyo kismaayo iyo degmada badhadhe khasaaraha dhinaciina intuu leegyahay annaga dhinacana khasaare badan ma jiro khasaare ma jiro laakiinse ayagoon baan baabi'ino dagaallo magaranaysaa gawaadhi iyo gaadiid iyo ciidan baan ka gubnay meelahaas aad ii sheegtay oo aad ku dagaalanteen midinkaa gacanta ku haya annaga hadda gacanta ku hayna inaan horey looga sii socdaan waa la rabaa dagaalkan wuxuu ka mid yahay howlgalka hadda la wada ee jubbaland iyo ay waddo amisom ay waddo ee la isku furahayo degmooyinka iyo la isku gobolka meelaha aad ii sheegtay dabcan dad shacaba ayaa ku nool ma ka qaxeen dadka dadka shacabka xagga ma usoo qaxay wax kismaayo u qaxay wax kulbiya usoo qaxay oo qaxooti ku ah ereyada un ayaga unbaa ku noolaa wax shacaba hadda saasa ku nool ma jiro marka waa sidee xaaladdu hadda xaaladdu hadda way degan tahay alxamdulilah waana la sii wadayaa dagaalkan dagaalkan wuxuu ka mid yahay howlgalka hadda socda ee degmooyinka lagu sifaynayo waa tahay dadka aad ii sheegtay in ay ka soo qaxeen meelaha dagaaladu haatan ay ka socdaan ee soo gaaray kismaayo iyo meelo kale ee ka mid ah ee gobolka ee wax taakuleyna iyo wax gargaara oo dawladdu ay siiso dadku jideedka way ka xidhmaayeen meesha aan aan hadda dadka aan howlgal ka qaadnay waa kulbiyow dadku aad bay usoo qaxeen kolley waa laga caawiyey amisom way daaweysaa iyo ciidamadan kenya magaranaysaa isbitaallo magaranaysaa hadda unbaa la rabaa haddii aladma in loo furo dadku hadda un bay soo qaxeen waa la dejinayaa hay-adaha caalamka waxaan ka codsanaynaa dadkan barakacayaalka ee dagaal ka soo qaxay ee soo gaaray tuulooyinkii iyo gobollada in laga qayb qaato kaas waxau ahaa taliyaha ciidamada degmada kulbiyow maxamed cabdi qabaan loobaan oo u warramayay waryaheena ibraahim xasan daandure
galab wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal haatanna dalka jabuuti magaalada jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey shirweyne lagaga hadlayay qaabkii loola dagaalami lahaa lacagaha asalkooda meel ay ka yimaadeen aan la garanayn iyo weliba maalgelinta argagixisada shirkani waxaa si wada jira u soo qabanqaabiyey bangiga dhexe jabuuti ururka komesa iyo midooda yurub oo amaba yurubian unionka guddoomiyaha bangiga dhexe dowladda jabuuti axmed cusmaan cali ayaa shirkan uga warramay waryahayaga ramadaan muuse waxaan ugu horreyn weydiiyey ujeeddada shirka waxaa looga jeeday shirkaasi in dadka maalin kastaba ka shaqaysta lacagaha ku shaqeeya ee lacagaha nidaamsan dhaqaalaha wanaagsan sidii looga hirgelin lahaa dhibaatooyinka ka iman kara hadday soo galaan gacantooda waddankaba lacaga aan sharciyeysnayn iyo amba lacaga loo marinayo oo loo wado si loo maalgeliyo ururada argagixiskaee dhibaatada ku haya wadanada adduunyada oo hareerena markaad eegto inakoon si faafin lagala dagaalamo oo dhibaato ku haya gudoomiye sababtu maxay tahay maanta lagu baahday in shir noocana la qabto waxba dareenteen may ramadan waxba lama dareemin ee siaad og tahay adduunyadu wax kastaba waxaa ku jira wax la yidhaahdo fara ku hayn marka nidaamka dhisan ee ku saabsan bana kasta u shaqeeyaan xawaaladu u shaqeeyaan xeerar bay ay ku jirsan yihiin xeerarkaasi had iyo jeer waa inay ka jawaabaan baahida joogta xeerarkaasi wakhti bay la socdaan adduunyada meel baa wax ka dhacayaan qaraar baa laga qaadanayaa qaraarka waa in laga faa faa'iidaysto marka waxay ahayd shir layskugu yimiday oo loo soo ururiyey waxa la wixii aqoon adduunyada laga soo ogaaday laga soo ururiyey sidii dadkii xaggan ka shaqaysanayay ee ku shaqaynayay nidaamkaasi iyo experienceka laga soo qaatay adduunyada loo gaadhsiiyo si ay uga dugtoonaadaan ay ka faa'iidaystaan waxa la wixii dhibaato adduunyada ka dhacay iyo wixii laga qaatay iyo wixii meel la gaadhsiiy si loo gaadhsiiyo loo macneeyo nidaamka bank central xitaa uu ku shaqeeyo central bank Djibouti waa wad- een, wuxuu ku xidhan yahay dunida ku xidhan yahay cilaaqaad baan leenahay ba- een, baananka central bank duniyada oo dhan Eh, cilaaqaadkaasi waxay keenayaan in eh, wax lagu heshiiyo nidaam lagu wada shaqeeyo marka nidaamkaasi wuu isku wada xidhan yahay xidhitaankaasi si loo ilaaliyo oo dhaqaalaha lacagta socota looga ilaaliyo lacagaha wasakda aan nadiifta lahayn amba lu- eh, lagu tali jiro in lagu maalgeliyo ururada dhibaatada ku haya wadanada Eh, si looga badbaadiyo waxaa la wada saxeexday convention anaguna xeerar baan ahaa heshiisaa la saxeexday heshiisidaas anagu inaan halkan jabuuti ka hirgelino si jabuuti ay u noqoto meel aamin oo wax dhibaatada dadka iyo een, dhaqaalaba u keenaya looga ilaaliyo bangiga dhexe yaa markaa macluumaadka siinaya iyo wixii akhbaara ee la xidhiidha arrimahaasi lacagaha maraya baaninka dhexdooda ee asalkooda aan la garanayn amba madmadowga fara badan uu ku jiro bankiga dhexe jabuuti wuxuu leeyahay departement eh, ku qayb ku saabsan shaqooyinkaasi marka markan shirkan waxaanu kala tashanay ururka komisaaga oo maalgeliyey sidii loogu yeedhi lahaa expero dibadda ka imanayay Eh, ururka komisaagana iyaguna waxay la shaqeeyaan eh, european union oo iyagu eh, had iyo jeer siiya gargaar lacageed sidii dadka kartidooda kor loogu qaadi lahaa marka inyo erebankon mahad celino iyo komisaagon mahad celino nagala soo qayb galay oo noo soo diray dad aqoonyahan oo iyakuna wixii ay aqoontooda ay leeyihiin oo ay ka soo qaateen adduunyada een, u sharaxayay dadkii reer jabuutiya ka soo qayb galay shirka jabuuti waxaa ku kulmay ajnabi fara badan baa degan oo daafaha dunida iskaga kala yimid maanta ma laga yaabaa inuu jiro shakigaas oo lacagahaasi badan inay dhex socdaan suuqa may dhaqaalaha jabuuti waa dhaqaalo oo la garanayo ku dhisan ah, baayaco shir ku dhisan oo baayaco shirkaasi la shaqeeyaan baananka dadkii baananka waxa la waxa shirkada jooga jabuuti ee baananka la shaqeeya ilaaqaadkay la leeyihiin waxay ibiyaan waxay kala iibsadaan waxaasoo dhan waa wax qoran oo la cadeyn karo oo socda oo le historic data la leeyahay sanad kastaba ilaa aasaaskii shirkad kastaba lala socdo waxa wadanka soo gala een, markaa waa wax iska urursanoo oo khuseeya dhaqaalaha wadanka oo la garanayo marka wax shakiyo soo galay ma jirto jabuuti shirkado waaweyn oo aan dus- waxa la yidhaha transformation ma jiraan waa baayac mushtar alaaba dibadda laga soo iibsado la iib- een, la garanayo dadkii iibsanayay oo dadkaasi dad kale ka sii iibiyaan iyo waxyaalo kale oo la iswidaarsado oo- oo boorka activitygiisa ku xidhan oo iska wada sharciysa baa ay baan kula shaqeeyaan marka waxa een, wax ziyaado kusoo biiray ma jirto waxaa la doonayaa un in laga laiska laiska mooso waxa adduunyada kaleba iska moostay ee dhibaatooyinka wadanada jirta ay wax ka dhaceen sidii ay u hortegi lahaayeen casharadii laga qaatay inaan anakuna hargelino si ay isku wada ekaadaan waxa lagu shaqeeya jabuuti jabuuti nidaamkeegu inuu ku xidhnaado nimaanka lagu shaqeeya adduunyada oo in waxba kaga duwanaan oo aan buwaagteedu wada furan yihiin oo si daacada iyo nadiifa loola shaqeeyo
dhegeystayaal,kaasi waxau ahaa guddoomiyaha bangiga dhexe dowladda jabuuti axmed cusmaan cali waxa uu waramayay wariyahayaga ramadaan muuse jaamac dhinaca kalena lacagaha sharci darrada ayaa meelo badan oo soomaaliya ka mid ah u horseeday qiimo dhac ku yimid shilinka soomaaliga taasoo sare u qaada qiimihii maciishada khasaare ba-anna u geysatay ganacsatada yaryar qiimaha lacagaha shilinka iyo dhibaatada ka dhalatay meelaha laga dareemay waxaa ka mida gobolka hiiraan oo ganacsata ay ku qabatay kulan ay ku qiimeeyeen khasaaraha soo gaaray inuu ka badan yahay hal milyan oo dollar waryaheena xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan beledweyne kasoo diray kulankan lagu qiimeynaya inta uu la egyahay khasaaraha lacagta shilinka soomaaliga ee isticmaalkeeda laga joojiya magaalada beledweyne iyo deegaanada kale ee gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu qiyaasay in ay ka badan tahay lacag qiimo ahaan u dhiganta hal milyan oo doolarka maraykanka goobta lagu qiimeynaya khasaaraha maaliyadeed ee soo gaaray ganacsatada gobolka hiiraan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi cosoble xaliima sheekh cabdulaahi fiidow waa guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka hiiraan waxay sharaxaysaa baaxadda inta uu la egyahay khasaaraha soo gaaray dadka gobolka hiiraan lacagta meeshaas la isugu keenay maantay haddii ummadda marka eh, maxay ahayd lacagta lama wada keenin oo khasaaraha gobolkaas saameeyey lacaqaalaheedu soo ma wada dhicin oo meesha lama wada keenin lacagta marka gobolkaas khasaaraha waxaa looga talageli karaa ilaa saddex milyan shan boqol eh, saddex milyan labadaas dhaqaale isku garbiyaal maxay noqon kartaa marka gobol yar oon deked lahayn oo maxay aheeday dad iska ganacsato iska xamaalata ay joogeen oo maxay aheeday ninka la yidhaha dhaqaalahoodii sanad walba inay saas loo baabi'iyo ama dhulka loola jaro waxay keeni kartaa dhibaato aad u weyn barakac masiibo iska ilaahay rabaaniyo keenay waayo inkay iska soo qaba hadda magaaladan nuska saac markii la gaaro magaalada meel walba way furnaa jirtay hadda afar saac shan saac markii la gaaro haddaad wax u baahato ood u baahato wax yar oo maxay ahaade caleen ama qaxwo aad u baahatood ka doorato ma ka arkaysid albaab kastaa wuu xiran yahay yaa waxiga gadanaahu ku leeyahay saraflihii magaalada dhan wada camirnaa jiroo meel walba fadhin jiray hal qofoo fadhida kuma arkaysid haddii aad maanta oo dhan wareegayso qaar ka mid ah dadkii lacagaha been abuurka ah haystay oo isugu jira ganacsato iyo xoolo dhaqato ayaa waxay ka hadleen saameynta ay noloshoodu ku yeelatay lacagta dhacday wallaahi waa yaabanahay magaalada aan waxaan ku noolayn maalin walba dhaxaan u taagannahay magaaladii waxay ku nooshaa maanta e v c balas maskiin tuugsana iyo caseeye iyo xamaali horta kuwa ugu daran waa kuwaas saddexdaas ilaaha u maqan guud ahaanna magaaladu waa dhacantay ganacsatada dadka roroonay laba boqol saddex boqol afar boqoloo malyana nin walba aa u tiirsan oo baqaarkaa geshidba waa yaabee waa xarrisaysan aniga hadda lacagtan lacagtan ka soo qaaday boqoliyo toddobaatan malyanay ahayd lama qaadi karoo lama soo xamaali karo gebiga jawaanna laguma qaadi karo gobolku waa dhacmay haddana waa dhicii labaad dowladda dhexe waxaan ka codsanaynaa in lacagahan been abuurkaa mar walba lasoo samaysanaana ay naga xadido wixii ay taakulayn dadkaan u qaban karto dowladu waxay dowlad ku tahay dadka ay u taliso iyo dalka ay u taliso inay xaq hantidooda iyo naftooda ay badbaadiso
ratian rati ka lahay lix iyo toban malyan iyo shan boqolaan ka bixiyey kolkaan ka bixiyey waa dhacday alayidhi ilma aana naf ugu qaban ratibaan kala bixin ilmihii waa baaba ratilaan waa kaas ummadaha ilaah idinkiise shacabka reer hiiraan haddaan naho ilaah idinkiisa aan reebaadiyan nahay saas waaye hadda waxaa waay mug ilaah idinkiisa ummaddiina waa baaba rati male adiga ummaddan tuulana aan la ku lahayn magaalana aan la ku lahaynoo reebaadiy ahoo shacabahoo reeguuraahan aan ahay ratigii ilaadinkiisa aan ilmaha ugu biinana lix iyo toban milyan shan boqol la tiirsanayay madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayaa sida uu hadalka u dhigay in dadka goobta isugu yimid ay ka markhaati kacayaan in deegaanada puntland lagu daabacay lacago been abuur ah ugu dambeyn guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka hiiraan xaliimo sheekh cabdulaahi fiidow ayaa ugu baaqday ganacsatada gobolka hiiraan inay iska ilaaliyaan waxyaabaha sabab u noqon kara in lacagtooda la dhaco waxaa usoo jeedinaya ganacsatada reer hiiraan ama ganacsatada reer beledweyne in ay lacagaha ay foorka ah oo inta lasoo lasoo daabaco maxay aheeday ayaga lagula wareego daqligoodii qudaartoodii lagu qaato xoolahoodii lagu qaato maxay aheeday ninkii doolarkoodii lagu qaato marka waxaan uga digaa in ay arrintaas ka foojignaadaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa idaacadda galabnimo ee v o a idinka imanaysa washington tijaabooyin dhinaca sayniska ayaa u muuqda kuwa bilaabaya in ay ku guulaystaan dagaalka ay kula jiraan fayraska keena xanuunka idhiska laakiin khubarada ku kulansan shirka baariis ee idhiska looga hadlayo ayaa qaba in dhimisa dunidu ay ku samayso kharshaadka lagu bixiyo la dagaalanka iyo cilmi baadhista la xidhiidha idhisku inay dib u dhigi karto midhaha dagaalka wariyaha v o da george putig ayaa warbixintan inoo soo diray maxamed cabdixasan ayaa inoo soo jeedinaya muddo saddex toban la ah ayaa laga joogaa markii ay soo baxday dawadii ugu horraysay ee lagu yeeranayay xawaaraha cudurka aidska maantana waxaa jira dawo la horumariyey oo bukaan badan ka badbaadisa dhimashada qarka u saarnaayeen shir aidska lagaga hadlayey oo toddobaadkan baris lagu qabtay ayaa waxaa ka muuqday yididiilada cusub ee dawaynta cudurka iyo dhinaca kale welwalka laga qabo taageerada dhaqaale ee la jarayo gaar ahaan ta dowladda maraykanka meeyirka magaalada baris an hidalgo ayaa hoosta ka xariiqday dhaqaale la'aanta jirta Mais je veux rappeler qu'il manque aujourd'hui 7 milliards de dollars par an à la lutte contre le sida dans le waxaan doonayaa inaan idin xusuusiyo in sanadkiiba toddoba bilyan oo dollar ay weli ka maqan tahay lacagta lagula dagaalamo cudurka h i v aidiska dunida ka jira tani waa lacagta aannu u baahannahay inaannu helno si aannu uga howlgalno abaabulka jira waannu ka mahad sheeganaynaa lacagtaasina waxaannu u qoondayn karnaa si cudurka aidiska loola dagaalamo inkastoo horumar jira haddana fayraska keena cudurka eedhiska weli waa cadow daran oo leh awoodaan horey loo arag oo uu dawooyinka adkaysa ugu yeelanayo dawooyinku cusubi waxay xakameeyeen fayraska hase yeeshee dad badani ma heli karaan mana awoodi karaan khubarada sida madaxa hay-adda international aid society linda gail becker ayaa shaki ka qaba inay jiraan xaalado badan oo cudurkaa oo aan laga warhaynin
19 and a half million people, but there's another 17 odd million who need treatment today.
waan ogahay inaannu daaweyno dad gaadhaya sagaal iyo toban milyan iyo badh qof hase ahaatee ee waxaa jira toddobiyo toban milyan oo qof oo kale oo dawooyin u baahan mana hayno dadkaasi badankoodu waxay ku nool yihiin gobollada sida galbeedka afrika bartamaha afrika bariga yurub bartamaha eshiya goobahaasi oo aan weli la tegin markaa waa arrin walwal leh hase yeeshee madaxa qaybta aidska ee qaramada midoobay michel sidibe ayaa rajo wanaagsan muujiyey
run ahaan dadka waannu gaaraynaa nolol ayaannu badbaadinaynaa ma ah oo keliya inaan xaqiijinnay inaan dadka dawo siinayno ee waa inaan gebi ahaanba beddelnaa sida aan cudurka u baarayno waxyaabaha muuqda ee dhowaan soo baxay waxaa ka mida warka sheegaya in dalka koonfur afrika wiil toban jir ah oo h i v ku dhashay markii hal sano oo keliya dawo la siinayey siddeed sanno kadib aan gebi ahaanba fayraska jidhkiisa lagu arag xaalado kale oo tan oo kale ah oo tusaale loo soo qaato iyo dawo wanaagsan oo la sameeyey ayaa khubaradu sheegeen in ugu dambayn cudurka laga adkaan karo kaasoo ilaa iyo hadda dilay dad gaadhaya shan iyo soddon milyan oo qof
warbixintii wariyaha v o eeda george butik waxaa inoo soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere waxaanad ku dhegaysanayseen idaacadda galabnimo ee v o a ee washington
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba waad nagala socotaan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay muqdisho waxaana warbixin ay ka dhegaysteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka guddiga doorashada ayaa ka kala hadlay rajada ay ka qabaan iyo weliba daraasad ay ka sameeyeen sidii ay u qabsoomi lahayd doorasho qof iyo cod ah oo soomaaliya ka dhacda sanadka labada kun iyo labaatanka waryaheena xasan kaafe cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray kulan ay maanta isugu yimaadeen mudanayaasha baarlamanka soomaaliya xarunta golaha shacabka ayaa warbixin looga dhegaystay guddiga qaran ee doorashooyinka madaxa bannaan kulankan oo ahaa kalfadhiga labaad kulankiisii shanaad ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari waxaana warbixin dheer oo la xiriirta howlaha dhinaca iskudubaridka doorashooyinka looga dhageystay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yarey waxaana ay ugu horreyn ka warbixisay daraasaad ay ku soo sameeyeen qaabkaay u qabsoomi karaan doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan labada kun iyo labaatanka mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh daraasadda aan ka samaynay su-aalahaas waxaan fadhigan ugu soo gudbinaynaa qoraal ahaan iyo soo jeedin muuqaal ah haddii aan ka hadalno dhab ahaanshaha doorashada siday nooga tahay dhab waxaynu markhaati ka wadanahay in xukuumadda hortiin hortiina ka caddaysay inay go-aan ka tahay mudnaansiinta hirgelinta doorashada ka dhacda dalka laba kun iyo labaatan sida waafaqsan dastuurka ku-meel gaarka ah ee dowladda federaalka xaliime yarey ayaa sidoo kale sheegtay in guddigoodu uu u diyaarsan yahay arrimaha doorashooyinka loo igmaday waxaana ay hoosta ka xariiqday inay xaqiijinayaan in si hufan ay dalka oo dhan uga dhici doonaan doorashooyinka iyadoo intaasina ku dartay in golaha shacabka uu yahay kan keliya ee awoodda u leh in afartii biloodba ay mar warbixin siiyaan waxaana maanta hortiina ka caddaynaynaa in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku uu diyaar u yaha u diyaarsan yahay in uu hirgeliyo doorasho ka dhacda dalka laba kun iyo labaatanka uuna dhabar adeegayo duruufaha kala duwan ee dalka ka jira golaha shacabka waa golaha keliya ee sharci u leh in uu guddigu warbixin siiyo afartii bilood ee mar taasoo ah tan maanta idin hortaalla waxaana ugu muhiimsan waxqabadkii guddiga tayeenta aqoonta doorasho ee guddiga furitaanka xafiis diiwaangelinta xisbiyada dardargelinta dhismaha xarunta dhexe ee guddiga dhisida xiriirka dowlad goboleedyada iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan idinka filaynaa in aad si weyn u garab istaagi doontaan guddigan marxaladda soo socota oo runtii ah mid muhim ah mid muhim u ah geedi socodka demuqraadiyeynta dalka iyo doorasho ka dhacda dalka oo dhan qaar ka mida xildhibaanada ayaa su-aalo ku aadan arrimaha doorashooyinka lagu wado inay dhacaan labada kun iyo labaatanka weydiiyey guddiga doorashooyinka taasoo guddoomiyaha guddigaasina ay uga jawaabtay dhinaca kale ilaa lixdan xildhibaan oo ka mida mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ayaa maanta baarlamanka hor keenay mooshin ku aadan dhismaha golaha adeega garsoorka waxaana mooshinkaasi baarlamanka hortiisa ka akhriyey xildhibaan cabdulqaadir sheekh cali baqdaadi oo ka mid ah xubnaha mooshinka soo gudbiyey markaan aragnay sharci nambar labaatan iyo sideed oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xeeriyey sideedii bishii toddobaad labada kun iyo afar iyo tobanka qodobkiisa lixaad oo qeexaya xubnaha golaha adeega garsoorka oo ka kooban inuu ka kooban yahay sagaal xubnood oo kale ah garsooraha sare ee maxkamadda dastuurka garsooraha sare ee maxkamadda sare xeer ilaaliyaha guud ee guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka laba qareen sare laba qareen sare oo xubin ka ah ururka qareennada soomaaliyeed saddex qof oo sumcad sare ku leh bulshada soomaaliyeed dhexdeeda markaan aragnay qodobka toddobaad ee sharciga sare ku xusan oo qeexaya in wasiirka ay khusayso soddon maalmood uga soo ansixiyo golaha wasiirada xubnaha golaha adeega garsoorka isla markaana uu hor keeno golaha baarlamaanka xubnaha la ansixiyey si ay cod kalsooni ah ugu qaadaan waxay xildhibaanada golaha shacabka ee soo gudbiyey mooshinkan soo jeedinayaan si deg deg ah loogu yeedho wasiirka ay khusayso fulinta qodobka toddobaad ee sharci namber labaatan sideed si uu golaha shacabka uu xaqiijiyo dhaqangelinta sharciga sare ku xusan gabagabadii kulanka baarlamanka ayaa guddoonku xildhibaanada ku wargeliyey in laga doonayo baarlamanka inuu hor yimaado maalinta sadida wasiirka cadaaladda soomaaliya xasan xuseen xaaji si uga hadlo arrimaha mooshinka iyo su-aalaha la xiriira dhismaha golaha adeega garsoorka sidoo kale mas-uuliyiinta loo yeeray si ay baarlamanka u horyimaadaan ayaa waxaa ka mid a wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka cabdiraxmaan xoosh jibriil oo isna la doonayo in su-aalo laga weydiiyo ka hor imaanshihiisa go-aanka golaha shacabka ee qaraarka sugidda xilhaynta xubnaha golaha shacabka iyo buuxinta kuraasta bannaan waxaana laga codsaday wasiirka in maalinta axadda uu mudanayaasha hor yimaado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho waryahayaga xasan kaafi qoyste dhegeystayaal aad buu umahadsan yahin warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatan haddii aynu jalleecno dhinaca kaalmaha heesa ah waa heestii xasili iyo weliba fanaankii caqilyar ee dhegeysta aboon
shoodayo caashaqaagiiba xanuun weynigu abuure anigu xalay seexan waaye adigu may xasuusanaysaa sidii xamash-xamashka bu'uraha xamayay xamaga cadaade xalaawaadii macaante adigu may xasuusanaysaa shoodayo caashaqaagiiba xanuun weynigu abuure anigu xalay seexan waaye jacaylkeena soo xasilbishood noqo xaynka ila qabo oy xalaal baan kugu aroose xasiliso xasili jacaylkeena soo xasilbishood noqo xaynka ila qabo oy xalaal baan kugu aroose xasiliso xasili jacaylkeena soo xasili bishood noqo xaynka ila qabo oy xalaal baan kugu aroose xasiliso xasili jacaylkeena soo xasili bishood noqo xaynka ila qabo oy xalaal baan kugu aroose wadnaha xarun weyn ku yeesho naftayda xasuusanaysaa xurmiyo adiga wanaagiyo heshiyo xubbi ku awaaro tuntuna igu kaa xidhankeen adigumay xasuusanaysaa adaa xididada halba u lahaa wadnaha xarun weyn ku yeesho naftaydana xero ku oote adigumay xasuusanaysaa xurmiyo adiga wanaagiyo heshiyo xubbi ku awaaro
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxay warbixin kaga dhageysteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka guddiga doorashada ayaa ka hadlay rajada ay ka qabaan in daraasad ay ka soo sameeyaan sidii ay u qabsoomi lahayd doorashada markaasi qof iyo cod ah oo soomaaliya ka dhacda labada kun iyo labaatanka
saacdo un kadib markii aqalka sanadka ee hogaamiye xisbiga jamhuuriga ay u codeeyeen bilowga dooda meesha lagaga saarayo xeerkii hore ee uu qalinka ugu duugay madaxweynihii hore ee waddanka maraykanka barack obama ayaa xubnaha aqalku ay dib u celiyeen sharci dhammaystiran oo lagu soo afmeerayo arrintan sharci jadejiyayaasha ayaa habeennimadii salaasadii ugu kala codeeyay saddex afartan iyo toddobiyo konton iyaga oo ka shidaal qaadanaya qabyo qoraal uu waday hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka mitt mcconnell wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ruushka ayaa sheegay in moscow ay aar gudan doonto si ay uga jawaabto cunaqabateynta cusub ee maraykanka uu saaray sababo la xiriira faragelintii ay ku samaysay doorashadii madaxweynaha ee maraykanka aqalka wakiilada maraykanka ayaa talaadadii ansixiyey sharci ballaarinaya awoodda koongareeska ay ku leeyihiin inay faragelin ku sameeyaan haddii madaxweyne trump uu isku dayo inuu cunaqabateynta ka khafiifiyo ruushka sida ay ku warantay warbaahinta ruushka rayabkof ayaa ka digay in cunaqabateyntan cusub ay meesha ka saari doonto fursad kasta oo xiriirka mooska iyo washington uu kusoo wanaagsanaan lahaa xoogaga mucaaridka ee venezuela ayaa bilaabay laba maalmood oo shaqo joojin qaran ah taasoo ay uga dan leeyihiin inay cadaadis ku saaraan madaxweynaha dalkaasi nicolas maduro si uu joojiyo aftidii dhowaana loo qaadi doono guddi sare oo ka howlgala arrimaha dastuurka shaqo joojintan waxa ay ku dhammaan doontaa isu soo bax la filayo in uu maalinta arbacada ka dhaco caasimada dalkaasi ee caracas taasoo ah tallaabada ugu dambaysa ee la doonayo in lagu hakiyo aftida dalkaasi ka dhacaysa maalinta axadda ay ku beegan soddonka bisha julaay
halka warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal gabyaagii lagu magacaabi jiray cali xuseen xirsi dhowr sano markii la asaasay kadib ayuu s w l ku soo biiray nin dhallin yar oo sano soddobaad markaas madaxa la galay amaba kala baxay ayuu ahaa gobolka tog dheer ayay qayladhaantii leegadu ugu tagtay markaas buu isaga oo aan dheg la qabta lahayn halkaa ka soo xarmaday qof qura isaga oo aan ka garanayn xidid iyo xigaal toonihina aanay uga soo horrayn ayuu xamar soo gala suunaadigii xisbiga ayuu haybsaday halkaasoo maantaa kadib u noqotay kob uu ku nagaaday meel toddobaadka intiisa badan ciddii u muraad lihi ay ka soo doonto kulana kulanto dad baase wax ugu wacnaaba inta xisbiga qorta aan daacad ka ahaynoo sida goroyada ay cayaarta lugi ugu jiri jirtay lugta kalena ay dibadda u ooli jirtay xaashe eh cali xuseen kuwaa ka mid ma ahayn gabal dhiciyo waabaryaba goobaha howlaha gobonnimo doonku ka aroosnaayeen ayay labada lugoodba ugu jiri jireen laga soo bilaabo dhalaartii uu u dhaartay ee magaciisa diiwaankii weynaa ee xisbiga lagu xardhay ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii kolkii soomaalida laba qaarinto xorowday ay jamhuuriyadda ku midowday markii uu ku soo biirayba qayliyihii ururka ayuu noqday xoog iyo xiriir wuxuu lahaa isaga oo aan ku masuugayn ayuu qadiyaddii madax bannaanida u dhafray u burburay u gaajooday naftana marar badan u biimeeyey dhabtii afka wuu ugu adeegay markii xisbiga iyo mabaadi'dii uu u taagnaa uu maansadiisii ku baahiyey kuna daafacay addinna wuu ugu adeegay hadduu safka hore kaga jiray goobihii ha noolaato dhagaxtuur iyo kuwii kale ee gumaysiga iyo gumaysi kalkaalkii ay wadaniyiintu kaga libaysteen inkastoo runbaa fiicane iyagana aan lagu qadin wuxuu cali gabayadiisa xisbiga ku taageero oo ugu qareemaba madax iyo manjo waxaa la isku duubnaadaba waxaa la soo gaaray kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii ismaamulkii daakhiliga ahaa markii soomaaliya loogu dhawaaqay welise talyaanigu magaca qaramada midoobay uu dalka kaga taliyo doorasho sanadkaa la qabtay ayaa waxaa ku tartamay s y l iyo xisbiyadii gumaysi taabaca ahaa ee talyaanigu ka garab abuuray dabadeedna kuraasta inteedii badnayd s o l baa ku guulaysatay sidaasna ay ugu garowday in iyadu ay soo dhisto xukuumad madax bannaanida ka hor arliga maamusha allah u naxariistay cabdulaahi ciise oo markaa xogahyaha xisbiga ahaa ayaa wuxuu soo dhisay xukuumad lix wasiir iyo isaga ka kooban korse maamulo talyaani ahi uu ka xukumo maalintaas ayaa wadaniyiintii muddoba uliya diilkeed ahaa uu tuhun kala galay maalintaas bay leegada qaarkeed iyo dadweyne fara badani waxay madaxdii cusbayd ka dareemeen hanti urursi gumaysi u jilicsanaan qabyaalad iyo qaraabakiil maalintaas baa la isu fiirsaday oo ninkii dhaqaale ahaan ay wax ku soo kordheen farta lagu fiiqay maalintaas bay dhabowday mahmaahdii ahayd cantuuga jiilaal camba cambuu bidaa maalintaas baa waxaa xisbigii isaga baxay ku kalena ka ag furtay asaasayaashii hore qaarkood iyo kooxihii muddada dheer dhexdiisa ka ahaa howlwadeenno madaalayaal ah oo aan ka lacabsata lahayn isaga oo sida saaxiibadiisa aan xisbiga ka bixin welina xubin ka ah ayuu cali xuseen cabashada dadweynaha si bareera madaxda u dareensiin jiray eexdii qaraabakiilkii maamul xumadii iyo dhammaan waxyaalihii ay baryaha ummaddu ka sheeganaysay ee xafiisyada lagu bilaabay iyada oo weli aan dhab gob loo noqon intuba gabyaaga waa u muuqdeen wuxuuse ka sariigtay xisbigii uu u soo burburay intuu dibadda iska taago inuu u tiriyo gabayo iyo geeraahro uu magaca kaga dilaayo inkastoo ay tubtii toosnayd ka yara weecdeen haddana weyla ahaan weyday hebeladii gobonnimada dalka u soo halgamay una soo hooyey inuu maanse ku warjeefo afkii uu dhaxba ku ammaanay miyuu ku caayi karaa ha yeeshee taas yaan loo qaadan inaan cali tirin jirin maanse uu maamulkii cusbaa ku dhaliilayo wuu tirin jiray waxayse ahayd maanse aan turxaan lagu ogeyn una suubata urur qura rag ku wada jiraa iyaga oo aan kala tegin kalana irdhoobin inay wax isugu sheegaan si kastaba ha ahaatee waxaa la soo gaaray kowdii luuliya kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii maantii gobonnimada gacanta lagu dhigay ee talyaani iyo ingiriis ay dalka shadaaftoodii ka gurteen maantii gabayada geeraarada iyo heesaha faraha badan ee soo dhoweynta ah la tiriyey maantii cid walbo wax isku duwi kartaa ay ammaanta ku bantooqday calanka buluugga ah ee xidigta cab ee shangeesta ahi ay dhexda kaga taal hase ahaatee cali xuseen oo laga filaayay inuu ugu horeeyo hal abuuradii waddadaa maray maalintaas ma gabyin mana geeraarin timaadada iyo dabaaldegga waxa xigi doona ayuu maaminayay wuxuu malahayga isweydiiyey war kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii maamulkii daakhiliga raggii loo dhiibay ee iyada oo weli gun la yahay ummaddii isku duubnayd kala diray haatanna taladii u madax bannaanaaday maxaa wanaaga oo laga filan karaa dabadeedna wuxuu door biday in aanu guurdan raac noqone uu iska aamuso bil iyo dheeraad haddii maalintaa laga joogo ayuu garab galbaha ka mida wuxuu cali soo galay daartii leegada oo dusheeda uu calankii ka babanayo kor ayuu u dhowray markaas buu u naxay dabadeedna isaga oo toos ula hadlaya ayuu ugu warramay geeraarkan aan qayb ka mid a kol dhow idin maqashin doono hor iyo abbaataba intuu ugu duceeyo halka laga taagay in weligiiba uu ku raago ayuu ku xijinayaa sababta markaas ka hor uu maansada ammaanta ah ugu tirin waayey taasoo uu ku sheegayo inaan soomaalidu gacal u ahaynoo ay baylihin doonaan jiritaankiisana aanay ku mintiri doonin iyo in colaad dhexdeeda ah iyo qabyaalad mooye aysan hami kale lahayn wuxuu yidhi calankaa shanta gees lahow ilaahay guul ha ku siiyo oo cadawaagu ha guuro oo gurigaa lagu saaray weligaa ku gabow intaasi wayga gargaare waxa aan gocanayee gebigaaga ku fiican haddaan laguu galahaynin anigu kuu gabyi maayo oo guubaabayga dhammaatayoo soomaali baan ged aqaanoo geesi kuu dirirayo gacal baanad lahayn gafuurtaagga qabiilkiyo iyadoo isgubaysiyo geela qaadaha joogtee inay kuu garba yeesho oo geetiyaan xarigaaga marna taa garan mayso qaybaha dambe ee geeraarka ayuu calanka uga digayaa inuusan ku sirmin jiibka jaanta sacabka iyo cayaaraha aan kala go-a lahayn ee soomaalidu ay ugu dabaaldegayso maxaa yeelay iyaga ayaa midba midka kale cimilgal u yahay ummad caynkaasihina calan ma ilaashan kartee aakhirka waa gumowda ugu dambaysta isaga oo aad moodo inuu ka jawaabayo su-aal calanka qudhiisa uga timid noqonna karta oo iyagaas mooye calowma cid kale oo garab ii noqota ayaad meel iigu og tahay ayuu ka quusinayaa waayeelkii maantaa u dabaaldegayay wuxuuna ku waaninayaa inuu iska sugo iskuna halleeyo ee baweyne iyo kuwa ay kuwaasi dhaleen ee dhallaanka markaas ahaa wuxuu yidhi sacabkaa la garaaciyo faystadaa gudaheenniyo farxaddaa lagu guulay gamba kuuguma taallo oo garaadkaa ka halaabayoo labadooda gacmood bay midba geed ku xireenoo waa isgaadahayaane gebgabtooda ha eegin doqon looma gargaaro oo wax dhammaan gogashayda ciilkoodii gami waaye gurboodka haatan ka caayiyo nasriga guurla ka sug buu yiri dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja iyo weliba dhegaystayaal haddaynu kaga soo gudubno barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waa tan falastiin axmed iimaan oo inoo soo jeedinaysa
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa go-aanka ay dowladda federaalka ah ay ugu soo jeedisay ganacsatada in ay joojiyaan lacaga ay sheegtay dowladdu in ay ku taageeraan al-shabaab haddaba go-aanka dowladda ay ku gaartay in ay ganacsatada ay joojiyaan dhaqaalaha ay ku taageeraan al-shabaab haddii kale ay cawaaqibkooda wajihi doonaan waa sidee waxaa ka qaybgalaya cabdixakiin cabdiraxmaan ciise oo ka mid ah aqoon-yahanada da-dayar ee kusugan magaalada muqdisho iyo doctor khaliif maxamed ducaale oo isna kusugan magaalada muqdisho aan ku hormara cabdixakiin sidee u aragtaa go-aanka dowladda ay ganacsatada ugu soo jeedisay inay ku joojiyaan lacaga la sheegay in ay ku taageeraan al-shabaab
aniga aragtiyda waxaan isleeyahay xilligan xilli ay ku habooneed in lacag dadka ma bixi kartaan xilligan ma ahan de nimankaas waxaa waaye waxay gacanta ku hayaan dhul aada u badan dadkana haddii ay bixi waayaan waxay ku qasbayaan dadkana lacagta inay bixiyaan ay ku qasbayaan haddii ay bixi waayaanna inay dirayaan ay u hanjabayaan marka dadku ayagoo ka fiirinaya nafsadooda fiirinaya ay in lacagta iska bixiyaan ku qasban yihiin maadaama aan ammaankooda cid kafaalo qaadi kartaahi aysan jirin hadda waa mahadsan tahay doctor khaliif
falastiin aada umahadsan tahay su-aashaas waa su-aalaha aada iyo aada u fiican waay laakiin aniga ra'yiga waxa waaye arrintaan muxuu ahaa ertee hore ee dowladda soo saartay argagixisada in lala dagaalamo waa waajib muqadas ah nin kasta oo soomaaliya ayayna waajib ku tahay ha noqoto dowlad ha noqoto qof shacbi ha noqoto collective society ha noqoto institution waa wax yani qof kasta oo soomaaliya laga rabo inuu la dagaalamo raggaas argagixisada waayo waxa waaye waxa wey waa waxaa ku xiran danta guud ee qaranka ummadda soomaaliyeed marka in la yidhaahdo muxuu ahaa qatar baan ku jirnaa ayaka ayaa laga rabaa inay daafacaan oo qatarta sida muxuu aha ciidamada dowladda dadka kale oo la dagaalamaya argixisada ay ula dagaalamaya in ayaguna dhinacooda ay ka dagaalamaan marka waxaan u arkaa in arrintaas ay tahay mid ay dowladdu yani ay yani ku habboon tahay inay ra'yigaas oo kale ay soo jeediso waayo argixisada waa waajib qof kasta inuu la dagaalamo haye cabdi cabdixakiin waxaa jirta in in tusaale ahaan hadda markaa fiiriso kale sida doctor khaliif uu sheegay al-shabaab haddee lacag sii helaanba waa jiritaankoodiia sii dheeraanaya marka mala dhihi karaa ammaanka iyo xasiloonida waxaa dhibaato ku ahba lacagta ganacsatadu ay bixinayso
falastinay mid khaliif waa isku raacsannahay oo ah horta nimankan in lala diro inay micnaha oo dadka si guud dowladda iyo dadka shacabka ah oo ay iska kaashadaan la dirirkooda waa muhiim waana waajib muqadas ah in dalkaanu oo nabad helo cid kasta oo lid ku ah nabadda iyo xasiloonida dalkeenana in la cirib tiro laakiin midda soo dhex gashaa waxay tahay xilli oo gobollo badan ay gacanta dowladda ka maqan yihiin magaalada dhexdeeda meelaha qaar aan sidii la rabo qofku hadii xitaa loo hanjabo meelaha qaar haddii uhoyaada ay khatar ku tahay haddii la yidhaha qofkii lacag bixiya maxkamad baa la geenayaa haddii aada lacag bixi weyso lagu dilana cid ku difaacda aysan jiraynin micnaha waxay ila tahay wax socona inaysan ahayn dowladdu waa inay degmooyinka iyo waa meel kasta oo dadkaani ganacsiga ah dadkaas ay nimankaas ay lacagta ku qasbayaan dadka inay bixiyaan waa inay ammaanka dadkan sugi karto xilligaas ay sugi kartana dadku waa inaysan lacag bixin soona sheegaan ciddii caqabad ku ah laakiin haddii awooddoodi aada u tira badan taha meelaha qaar oo qofkii wax yani waxaas bixi ay dhahaan ay diidan ay dilayaan cid kafaaro qaadaysano aysan jirinin micnaha ma soco karto xilligaana inay ku habboon taha aniga ilama ahan laakiin waa muqadas in nimankaas hal dhinac loogu soo wada jeesto shacabka iyo dowladduna iska kaashato haye doctor khaliif sidee dowladda lafteeda ay u rabtaa inay u xukunto ganacsato haddii aysan ammaankooda sugi karin sida hadda uu ku doodaya cabdixakiin
ammaanku waxa waaye abaye horta marka hore conceptiga koowaad waa in laga duulo waaye markii la dagaalamayo yani qof kasta yani yani inuu yani difaaciisa uu helo oo waa waxa yani halganka weyn walba uu rabo inuu helo difaac iyo nabadgelyo laakiin waxa waaye mas-uuliyadda weyn oo hadda si walaaltay uu sheegay waa aada ugu mahadsan yahay oo ah in walba ula dagaalamo waxa waaye yani khatarta ka imaanaysa ama riskiga ka imaanaya yani shabaab yani ma ahan in qof walbaaba uu yidhaahdo ama organisation kasta ama qof kasta uu yidhaahdo haddaan nabadgelyada la sugin anigu waxa weeye muxuu ahaa khatar baa ku jira iyakiina wax walba ayaa ufududaynaya waan ka warqabnaa dhaqaalaha resourceska ee helaan waxay ka helaan waxa weeye dadkaasi kaloo waxa weye wax extortion ah extortionkuna waxa waxyaalaha lala dagaalamo waa sida maafiyadoo kale dadka maafiyada waxa weye markay jaanis ay helaan haddii aan lala dagaalamin oo ah si guud si sharciyan ah yani legal aan lagu dagaalamin haddaan lagula dagaalamo ay yani laisku kaashado wixii resource ah oo nin walbaaba khatarta uusa wejin dhibaatadii ayaa imaanaysa marka extortion waaye waxay wadaan marka arrintaasina waxa weeye dhaqaalo badan ay helaya malaayiin haddii qof walbaaba aan qof yidhaahdo maxaa wixii ay nagdal badan ay siinayan waxay u ekaanayaan shadow government dowlad kale oo ku hoos nool dowladdii oo waxay noqonaysa in maxkamadii loo aado waxay noqonaysa in canshuurtii dowladda ay qaada leh ayaku ay qaataan halkaas waxaa ka abuurmaya dowlad muxuu ahaa kale oo ku hoos nool dowladdii kale oo sharciyan legally wadanka ka jirtay marka waxaan u arkaa aniga inay tahay wax yani xaaraam ah yani in ganacsatada ama qof kasta oo yani ummadiisa ama dadkiisa unaxaya ama xataa diinta islaamka unaxaya yani in yani dadkaasoo kale yani in taakula ay helaan dhinac kastaba ha noqotee khatar kastaba qofka kusoo wajahda qofka maalin dhibana yani waa wax mxua nin walbaaba muxuaa uu maalintiisa uu tegayo waayo laakiin waxaa rabaa waxa dulmiga aad ujeeda mar walba inaad muxuaha adigu afooda asarta u afaysa gelays haye cabdixakiin
walaalkay khaliif waa mahadsan yahay meelo badan oona ka cabiray laakiin iyadoo dhan walba laga eegayo lacagtan la siinayo nimankan kor bay usoo qaadaysaa sidii loo fiiriyo waa runtiis laakiin haddana caqabada jirta markaan meelaha qaar soo qaadano dadka ganacsatada ahi ee ka madax banaan dowlad iyo ayaga iyo midna ka madax banaan ee ganacsada ahi haddii la yidhaha waxaas bixi aysan diidaan ganacsigoodiina oosan u kala soconaynin waxay ku qasbanaanaya inay lacagta dhiibaan marka si aysa waxaas taasi u dhamaato dowladda ayadaa laga rabaa inay qorshe cad la timaado oo dadkana nabadgelyadooda ay ku kafaalo qaadayso gobolada dhanna ay xorayso wixii ku bixi jira meelaas kalena dadku canshuur iyo dowladda ay ku bixiyaan aniga saas ila taha waa mahadsanta doctor khaliif caqabado badan a ganacsatada laftirkooduna ay ka walwalayaan oo hantidooda ku saabsan oo naftooda ku saabsan dowladduna waa run oo ammaankii loo igmaday ka walwalaysaa iyo lacagahaasi iyo dhibaatada ay ku keeni karaan amniga marka maxaa xalku noqon karaa oo labadii dhinacba iyo guud ahaan dadkii shacabka ahaaba dantooda ku jirta
waxa waaye abay waxa horta taariikhda in dib lagu noqdo waayo taariikhda ayaa waay waay waaye ah dhibaatooyin ka badan oo ka culus ayaa waxaa soo sa yani soo food saartay ganacsatada aan ka warqabno ha noqoto markii maxaa wadanka maxaa ciidamada etoobiyaanka yimaadeen waa la soconnaa waxyaala badan ayay soo fosgelin oo dhibaata oo goobjoog yani ummadda soomaaliya u ahayd waxa weye haddii ay iskaashadaan oo dowladdu ay iskaashadaan ganacsatada oo ay yani resourceskooda iyo aqoontooda iyo waayeernimadooda ay qab yani dhulka ay leeyihin canshuur banal ka qaada extortion banal ku subaaye kaa xorey kara horta mid waa taas midda kale dowladda yani sida anu aan ka warqabo aan muxuu ahaa xogaal ahay waxa weye waxaa jirta vision iyo mission iyo goal iyo objective ay leedahay inay muxuu ahaa nimankan step by step sababta waxa weye awoodii waddanka yani waa la socotaa maalinba yani in waqti yar waxaa la qabto waaye yani kaalmadii adduunka midii waddanka gudihiisa kuma filna waqti bay qaadanaysaa laakiin missionkaas iyo visionkaasi waa jiraa yani in security environment la suubiyo oo waddanka step by step nimankan looga saaro si loo helo qaranimo qaranimo buuxda marka aniga yani ra'yi ahaan waxaan qabaa dagaalku markii la fisgaranaya maahan wuxuu leeyahay long term iyo short term strategy waxa weye strategiyada gaaban ayaa hadda la wadaa laakiin midda dheer waxay noqonaysaa in dhammaan waddanka laga saaro sababta waxa waaye haddii resourceskan ma lasii fiirgareeyo nimankan ha noqoto meel kasta ha noqoto mid muxuu ahaa helaan dad ay muxuu ahaa dhalinyaraha muxuu ay adeegsadaan ha noqoto mid dhaqaale waxaan filaya inaan laga adkaa doonin marka waaaaamisan haye cabdixakiin maxaa adiga xal ku aragtaa
xalka waxaan u arkaa dowladda ayaa xal keeni karta ayaga dowladii ah ayagaa dadkii dhamaa mas-uuliyadeeda yani dadkii dhamaa dowladnimadii ku wada hoos nool yihiin dowladdu ay waxaa laga rabaa in ay istaraatiijiyad la imaato ay gebi ahaanba dalka ammaankiisa ku xasilinayso canshuurta dadka sida kale ee farafaraha badan ku baxaana hal meel ay ku baxaan ay dowladda ku baxaan laakiin haddii sidaan ay ahaato oo dowladdu aysan hore u soconin nimankiina ay dadkiina ganacsigooda uu goboladii soomaaliya o dhan ku baahsan yahay goboladii qeybo kamidana ayagu ay xukumaan waxaa imaanaysa inaysan ganacsigooda u kala socon inaan waxba u hagaagin ayaguna waxay ku qasbanahay si ganacsigooda u kala socdo inay lacagtii bixiyaan lacagtii la bixiyana inay dowladdii dhib lagu dhibaateeyo oo dadkii iyo dowladnimadii lagu dhibaateeyo ayay keenaysaa marka waxaa muhiim ah dowladdu inay waktiga ay hadda dadka ku amrayso inay ka hor samayso qorshe cad oo ay kusoo gobolada soomaaliya iyo soomaaliya o dhan ay ku xasilinayso dadkana ay heli karaan nabadgelyo ay ku naaloodaan wixii bixi jirana ay dowladda ku bixiyaan sidaasaa ila muuqataa in xalku ku jira aniga aadaa umahadsan tihiin cabdixakiin iyo doctor khaliif inta ayaanu kusoo gabagabeyneynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qeyb galayay cabdixakiin cabdiraxmaan ciise oo ka mida aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho iyo doctor khaliif maxamed ducaale oo isna ku sugan magaalada muqdisho tan intaan dib damba ugu kulmi doonana nabadgelyo
xubintii dooda gaaban dhegeystayaal haddeen intaasi kaga soo gudubnayo weliba falastiin axmed iimaan falastiin isla stuudiya ahaatay igula sugan tahay gabagabada idaacaddeenu falastiin sii maraynaa qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweyn aan ka codsado mahadsanid shirwac saddex ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ku dhimatay mid kalena waa uu ku dhaawacmay israsaaseyn galabta ka dhacda agagaarka dhismaha tiyaatarka qaranka ee magaalada muqdisho askartan oo saarnayd gaari ayaa waxaa rasaas wiiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ku sugnaa bar kontarool oo ku taalla agagaarka tiyaatarka askarta dhimatay waxay ahaayeen ka tirsan hay-adda nabad sugidda oo lagu magacaabo ciise jijiile iyo laba ka mida ilaaladiisa halka mid kale oo ilaalada ka mid ahna uu ku dhaawacmay goobjoogayaasha ayaa u sheegay askarta milatariga inay rasaas ku fureen gaarigana oo ay ka shakiyeen kadib markii uu istaagi waayey aad baad umahadsantay falastiin gabagabadii baynu kusii soconnaa haddaynu haatanna dhinacii kaalmaha heesaa jalleecno waa codka macaan iyo weliba xaliimo khaliif magool
mid waliba halkiisuu la jiefaa halgaade hayntaada jaabkiiyo siday hawsha kugu tahay codka macaan ee allahu naxariista xaliimo qaliif cumar magool idaacaddeenii galabnimo ay gabagabo u ahayd waa cabdixakiin shuruuc iyo falastiinoo idinla nabadgeliyo ilaa iyo caawa
ahibashada xusuusta uda kama seexde wadnahay habay taaguna mahema hasaaweeni uman soo xilooda habeenkii kolkay tahay malaykaa horkeena harartaada gubasha ma ku haabataa gacan sida gel haleelaha hoos miyaad ka reentaa harartaada gubasha ma ku haabataa gacan sida gel haleelaha harartaada gobasha ma ku haaba